one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo waa arbaca saddexda bisha julaay sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhinaca washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur
qodobadaan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada boosaaso oo xilligan kulule xagaaga la siiyey wacyigelin ku aadan nadaafadda iyo fayadhowrka deegaanka barnaamijkan ee aan qabanay waa wacyigelin qaabkii lagu hortegi lahaa horta cudurada xilliga kulelaha runtii xilliga xagaaga la galay xagaagana waa iska garanaysaa waxaa jira dabeelihii iyo bicihii raashinkii lagu qaatay wixii magaaladina nadaafadeeda aad u liidata waa rasan tahay magaaladii waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada jabuuti loogu soo gebagabeeyey shir ku saabsan ilaalinta deegaanka barnaamijka intuu socdo waxaan ka maqnayn dhinacayo heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida qaramada midoobey iyo midowda afrika ayaa cambaareeyey weeraro duqayn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday meel kaamo ay ku jireen dad qaxootiya oo ku taala duleedka magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan qof saraakiisha caafimaadku waxaa kaloo ay sheegeen in dad ka badan siddeetan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaraddaasi soo riday sarkaalka ugu sarreeya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee libiya filibo grande ayaa sheegay in weerarkaasi aan lagu bartilmaameedsanaynin dadka rayidka ah ee xeradaasi ku jira oo u dhacay si khalada grandi waxaa kaloo uu ugu baaqay wadamada caalamka inay u gurmadaan libiya si dagaalkaasi loo soo afjaro dadka socotada ahna wuxuu ugu baaqay inaanay libiya xilligan ammaan ahayn oo aanay nafahooda biimaynin
taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa sheegay in cadowgoodu ay ka baqeen suuragalnimada dagaal ay la galaan iiraan taa beddelkeedana ay diiradda saarayaan buu yidhi dagaal dhaqaale sida ay warisay wakaaladda wararka dalkaasi ee faris genaraal xuseen salaami ayaa waxa uu sheegay in markay noqoto dhinaca dagaalka in ay si xoogan u soo xidheen aagii dagaalka islamar ahaantaasina taa beddelkeeda waxa uu sheegay in kooxaha iyo dadka ka soo horjeeda ay hadda ka waloorsan yihiin bilowga dagaal islamar ahaantaasina ay dhinacooda dagaalka dhaqaalaha diiradda saarayaan xiisadda u dhexeysa maraykanka iyo iiraan ayaa korortay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu sanadkii tegay washington ka saaray heshiiskii nukleerka ee iiraan islamar ahaantaasina uu mamnuucay in la iibsado saliidda waddanka iiraan
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilowna barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa bilowday tababaro dhinaca fayadhowrka iyo nadaafadda magaalada oo ay u qabteen dhallinyarada warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
dhallinyaradan tababarka loo qabtay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo ka howlgala xarunta dowladda hoose ee degmada boosaaso gaar ahaan waaxda fayadhowrka iyadoo lagu tababaraya habdhaqanka ay bulshada ula dhaqmi karaan maadaama magaalada boosaaso xilligan cimiladu ay isbedeshay lagana hortegayo dhibaatooyinka ka dhasha caafimaad darrada mustafe axmed nuur oo ah agaasimaha waaxda fayadhowrka ee degmada boosaaso ayaan weydiiyey tababarka loo qabtay dhallinyaradan iyo waxa uu ku soo kordhin karo bulshada magaalada barnaamijkan ee aan qabanay waa wacyigelin iyo kuroqaadida shaqaalaha tayada shaqaalaha qaabkii lagu hortegi lahaa horta cudurada seasonal systemka xilligan lagu jiro xilliga kulelaha waxaa jira cuduro badan oo communicable disease ah sida diarrhea diarrhea scapias cudurahaas badan sidii looga hortagi lahaa ay wacyigelin badan ka wadin dhallinyaradii ee magaalada boosaaso runtii xilliga xagaaga la galay xagaagana waa iska garanaysaa waxaa jira dabeelihii iyo wadankii sida xagaaga magaalada waxaa camira dumarkii caruurta intana magaalada waa ka tagaan waxaa isku soo haro scabulo oo kaliya scabulada nadaafadood aad bay u liidataa bicihii raashinkii lagu qaatay wixii balaayadii magaaladii dhan nadaafadeed aad u liidataa waa rasantahay magaaladii marka taasna waxaa kusii daranba xilligii guga lagu jiraa roobaba iska yimid roobkana waxay keeneen dhibaato meelaha ay wasaq bay fadhiistee meel biyo fadhiya sameeyeen maxay isugu jiraan marka dhallinyaradan ma yihiin dhallinyaro aqoon leh oo jaamacadihii ka baxay oo dadkan la macaamili si fiican anaga waxaan kusoo xulna dhalinyada karateria anaga qabiilkuma soo xulino dad waxaa lagu soo xula dad karateria dadka noo shaqeeya faydheerka u shaqeeya waa kulli dad caafimaad ka soo baxa jaamacada caafimaad sida sida u badan public health ka soo baxeen marka qashinka inta ku jiro cudurku jira dadkan waxay tababar u qabaan ay u diyaarsiiyeen ee jaamacadka ka soo baxeen inay ka hortagaan dhibaatada ummadda ay gaarsiinayeen qashinka gaarsiinayo qashinka waxaa waaye dhibaato badan oo keenaya liquid jiro iyo solid labadaas u kala baxa qashinka marka labadaba waa ka wacyigelinaa dadka dhallinyarada waxay iskugu jireen rag iyo dumar ma garata gabdho iyo wiila iskugu jireen waa dad u tababaran aan u tababarnay waaxda faydhoorka aan u tababarnay dadka waa dad aqoon-yahano waa dad heer bachelor kulli degree wato bachelor degree kulli wataan waa dad dhisan oo diyaarsan oo programar oo programka u diyaarsan marka anaga kuma xulno iyo qabiiliga waxba laguma xulno meesha waxaa lagu karateeraya qofka aqoonsan ku xulnaa marka insha allah dadka shaqaynaya waa dad aan ku kalsoonnahay waa dad qualified shaqadooda ku filan marka waxaan bulshada reer puntland u sheegaynaa degmada boosaas intaasi kadib qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaan weydiiyey waxay ka faa'iideen tababarkan kor loogu qaadayey sida ay ula macaamili lahaayeen bulshada xilliga ay baarayaan waxyaabaha dhacay iyo weliba dareeraha oo ay keeni karto nadaafad daro aad baa u mahadsantaha yuusuf inana soo muuqato tababarku wuxuu ahaa tababar ku saabsan wacyigelinta iyo koruqaadida shaqada tayada shaqaalaha runtii wax badan aan ogaa iyo waxaan ogeynba waa ka faa'iiday muhiimad gaarana wuu ii lahaa ma soo koobi karo waxyaalo badan baan ka faa'iiday sida dadla dhaqanka shaqada sidaa u gudanayso qodobada muhiimka waxaa samaynayso iyo wax badana ogeyn iyo waxaan ogaaba kulli waa isugu jiray dadka markaa u tagtaan oo goobaha maqaaxiyaha iyo kuwa sharci darada biyaha laamiga ugu daadiya oo kale sidee ula dhaqantaan barnaamijka mani lagu tababaray maanta aad baa umahadsan tahay barnaamijku waxa weeye qofka aan u tagno waxa weye meheradda inaan horta marka hore fiirino aan fiirino inaan amar weydiisano inaan tusaale ahaan meheradaha la baara expireka iyo waxyaalaha dhacay inaan qofka meesha jooga inaan amar weydiisano inaan meheradiisa baari karno u jeegarayn karno kabacdi markuu noo jeegareeyo alaabta aan dhacda aan ka qabanno sida dowladdu u dejisay iyo waaxdaba waxaa la mariyaa ganaax ganaaxaas marka waxaa lagu qiimeeya alaabtiisa intuu hayo meheraddu intay tahay ikamka maalintu soo gala ma awoodi karaa iyo wuxuu intuu ku salaysan yahay baa laysu beysikareeya intaasaan ku beysi karaynaa nadaafadda marka laga hadlaayona nadaafadda marka hore waxaan sameynaa wacyigelin qofka inaan u digno marka labaad waxaan sameynaa inaan u digno oo aan samayno inaan waxa kan inay dalkan ay leedahay khatar leedahay saameyn leedahay isla markaana waxaan markuu mar labaad ama mar saddexaad loo digo uu qaadan waayo waxaa la sameeyaa ganaax oo awoodiisa oo tabartiisa baa lagu dhuftaa iyo isagoo lagu biiskaraynayo ikamka maalinta qofkaas soo gala iyo awoodda intuu leeyahay si u noqoto digniin iyo inuu iska daayo waxa kan sina loo soo dabarjeero nadaafad xumada iyo bilid xumada magaalada maxaa ku dooratay marka inaad ka shaqaysid waaxda fayadhowrka
aad baan u mahadsan tahay dalka dhibaatada ka jidha waxa weeye aad iyo aad inta badan baagamuddo iyo waxaa jira shaqa la-aan saas daraaddeed muhiimaddu waxa weeye dalka in loo shaqeeyo ardayda jaamacadda maadaama aan ka midnahay aqoon-yahamiinta dalka aan ka mid nahay waxaan door bidnay inaan dadka iyo dalkiiba aan wax ku celinno u shaqayno u adeegno taasaa keenaysa marka inaan aqoontayadii dadkii aan uga faa'iideyno oo dhibaatada iyo saameynta ay u geysanaya waxyaalaha dhacay nadaafad xumada kulliba aan ka hortagno taasaana nagu khasabtay inaan dalka u shaqayno ma tababarkan ma kii ugu horreeyey oo aad qaadatoba adigii dhallinyarada kale may tababarkan tababaro badan oo lasoo maray waaxda waa jiraa nin oo tababaradan continue u qabta marba bishii saddex jeer afar jeer uu qabto oo uu dardargeliyey muhiimadda markuu arkay baahida loo qabo in la hormariyo shaqaalaha tayadooda markuu arkay baahiyaha jira wacyigelinta kulliba inay aqoonta uu capacity building u sameeyo dadka shaqaalaha uu dhiso buu muhiimad gaar u arkay isagaana aad aad uga mahad celinayna aad iyo aad baan uga faahaysanay xilligan oo kale gudaha magaalada boosaaso waxaa dadweynaha laga wacyigeliyaa waxyaabaha keeni kara khatarta ka dhalan kadha nadaafad darrada sida shubanbiyoodka iyo weliba xanuunada kale maadaama cimil ahaan ay isbeddelayso islamarkaana ay ku sugan yihiin muhaajiriin ka kala yimi waddamada deriska yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa waa heesta suleekha iyo fanaanka xuseen shire jaamac
Serpent
fanaanka xuseen shire ayaa heestaasi ku luuqeynayay halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o e barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan ku guda jirnaa dhowaan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebgabeeyey shir looga hadlayey ilaalinta deegaanka oo ay ka qayb galeen dhalinyaro ka kala yimid dalal ku yaala qaaradda afrika dhallinyarada ka qayb galay waxaa ka mid ahaa mustafa cilmi maax oo ka tirsan ururka sekro oo magaalada boorama markaasi ka diiwaangashan ahmiyadda shirkaasi ayuu uga warramay wariyaha v o e haashim sheekh cumar good
tobankii bishan juun ayaa imikaga sii dhammaanaysaa alxamdulila waxaan ka qayb galay shir ka dhaca shir caalamiya oo ka dhacayay ee dalka jabuuti shirkaasi ay soo qabanqaabiyeen xarunta tiknolojiyadda ee jabuuti ay fangaraynaysay hay-adda unisef waxaa markaa annagana marti qaaday aniga iyo dhallinyaro ka socotay wadamada geeska africa hay-adda unisef shirkaa waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro inta badan tawracaadka ku shaqeeya oo waxyaabo kala duwan qabta sida deegaanka waxyaabaha bulshada dhiirigelinta marka waxay ka kala socdeen wadamada south africa wadanka jad wadanka mosambiq wadanka ethoobiya iyo wadanka adu somalilan oo dhammaan soomaaliya o dhan anigu aan u matelayay shirkaasi wuxuu ku saabsanaa dhallinyarada in lagu wacyigeliyo dhinaca ilaalinta deegaanka dhinaca waxsoo saarka dhinaca hal abuurka ganacsiga muddo laba cishaa ayuu ka socday hotel kambiski ee dalka jabuuti waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinaynaa uu nagu qaabilay stagkiisa uu nagu soo dhaweeyey dalka nagu soo dhaweeyey shirkaas wuxuu ahaa shir aada u qiimo badan laba jeer baan wax ka jeediyey mid wuxuu ahaa isbedelka cimilada iyo saameynta uu dhallinyarada iyo deegaankaba ku yeelan karo kalabaadna wuxuu ahaa wixii khibrad ahaan maadaama dad in badan voluntary kusoo shaqeynayaan nahay ama tawracaad bulshada ugu shaqeeyaan nahay dhinaca deegaanka wax ka qabtaan nahay khibrad ahaan maxaad ku kordhin kartaan bay ahayd dhallinyaradani inay hal abuur la yimaadaan taasina wixii aanu garanaynay ku dhahnay waan uga faa'iideynay ka urur ahaan maadaama adigu aad ka qayb gashay waxyaabaha aad bandhigteen ee ka hadlayay dhinaca deegaanka iyo dhallinyarada ee aad ka sheegteen kulankii la iskugu yimid shirkaasi ka dhacay jabuuti ee dhallinyarada wadamada afrikaanka qaarkood ay iskugu yimaadeen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa waxaan u gudbinay oo qaybta hore ay ahayd isbedelka cimilada iyo wax lagu ilaalin karo waxaan u sheegnay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara deegaanka oo laba qaybood ana u sheegnay in mid ay tahay waxyaabaha ficilada ay biniaadanku dul sameeyaan deegaanka inuu yahay waxa ugu weyn ee bedela waxna uu yahay wax si dabiiciya dee u dhaco sida duufaanadii iyo waxyaabihii ay yihiin waxaanuu soo bandhignay wixii aanu qabanay dhartii aanu beernay neerseriyada aanu sameynay meelaha kala duwanee abaaruhu ay ka dhaceen ee aanu booqanay wixii aanu qornay ee riboodadii aan samaynay muddadii labadii sano ama saddexdii sano ee ururka uu jiray aanu samaynay ayaanu usoo bandhignay run ahaantii wayna naga qaateen wayna naga aqbaleen wax badanna waxay noo sheegeen inay nagaga dayan doonaan dhalinyar ahaan ka labaadna wuxuu ahaa maxaad khibrad ku kordhin kartaan runaantii waxyaabaan u sheegay waxaa ka mid ahaa in dhallinyaradu ay la yimaadaan dhiiranaan ay la yimaadaan inay wax isku dayaan inay samir yeeshaan oo markay fikir la yimaadaan ay ficil ku daraan deetana waxa u samraan waayo inta badan dhibaatada jirta waxaa weyaan dhallinyaradu waxbay samaynayaan wax caqabad baa ka hor imanaysa way ka istaagayaan marka waxaan u sheegay ku celceliyay inaynay ka istaagin ay noqdaan kuwo khatar u bareeri kara ama waxa loo yaqaano risk taker inay noqdaan dhallinyaro wuxu bareeri karaa finalina inay waxaasi guul ka gaari karaan shirka maxaa go-aama ka soo baxay ee ugu dambayntii uu soo saaray si loo gaadho xalka waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee aad ka hadasheen haddii aad tihiin dhallinyaradii ka qayb galay shirkaas
finali waxaa ka soo baxay wixii laga jeediyey meesha oo shirku wuxuu bilaamayay siddeedda subaxnimo lixda galabnimona uu soo gabagaboobayay intaasoo dhan waxaa socday kulamo gaargaara banalis laga hadlayay oo waxaweyaan wax lasoo jeedinayay waxaasoo dhan ribood baa laga sameynayay ugu dambeyntiina waxa laysla yimiday maxaa conclusiona baa layidhi wixii ana maxaa marka qorabaa la qoray oo de hay-adda unisef baa waxaanay qoraysay oo qoraalka iyadaa sameynaysay marka waxyaabaha la isla gartay waxaa ka mid ahaa in iskaashi la sameeyo oo dhallinyarada isku timid laftarkooda iskaashi la sameeyo wadamada geeska africa iska kaashadaan isbedelka cimilada gaar ahaana jabuuti isbedelkeeda cimilada iyo dhallinyarada iyo waxaasi loo sameeyay istraatiiji balaan labada kun iyo soddonka ilaa labada kun iyo soddonka laga gaadhi laga gaadhayo in yacnaa waxyaabo points oo la raaci karo ee la sameeyo oo waxa weeyaan dhallinyarada loo dejiyo qorshayaal loo dejiyo dhallinyarada deegaanka ilaalintiisana qorsheegeedna laga yeesho oo xukuumadda iyo hay-adaha iyo dhallinyarada iyo ururada bulshada iyo cid walba iska kaashadaan
kaasi waxa uu ahaa mustafa cilmi maax oo ka tirsan ururka sekro oo ka dhisan magaalada boorama waxaana uu u warramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa u diyaaraa jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay zaara kulan wanaagsan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaannu ku qaadaa dhigaynaa kulan xiiso badan oo shalay xalay fiidkii xilliga waddanka baraziil dhex maray ku dhex maray dalalka argentina iyo baraziil kulankaas oo ka tirsanaa kooba america kana ahaa lugta ama samafaynalaha ayaa waxaa xulka waddanka baraziil ay u suuro gashay in ay dardarto xulka dalka argentina una sii gudubto faynalaha ciyaartaas oo ahayd ciyaar xiise badan ayaa waxaa daqiiqadihii lagu talagalay ay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo xulka dalka baraziil ay ku adkaatay waxaana labada gool u kala dheliyey ciyaaryahanada gabriel huses oo daqiiqadii sagaali tobanaad goolka koowaad u dheliyey kooxda waddanka baraziil iyadoo uu ku soo khatimay ciyaaryahan roberto fermino daqiiqadii kow iyo toddobaatanaad dhowr fursad oo ay heleen xulka dalka argentina ayaanan u suuragelin inay wax gool ah u beddelaan islamar ahaantaasina halkaa ku guuldaraystay in ay shabaqa soo taabtaan baraziil waxa ay la ciyaari doontaa faynalaha xululka dalka jili iyo peru oo maanta dheeli doona samafaynalaha midkii soo gudubtana markaasi faynalaha iska sii xaadirin doona xulka dalka jili ayaa koobkan difaacanaya oo dhowrkii sano ugu dambeysay ku guulaystay markaa oo ay ka adkaadeen xulka dalka argentina waxaa sidoo kale dhacaya kulamo kale oo ka tirsan samafaynalka koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha ee waddanka faransiiska ka socda ha yeeshee kulanka xiise badan oo shalay dhex maray dalalka ingiriiska iyo maraykanka ayaa xulka waddanka maraykanka u sii gudbay faynalaha kadib markii ay ka adkaadeen gabdhaha xulka dalka ingiriiska labada wadan oo waayadanba warbaahinta hawada isu marinayay erayo xifaaltaneed ee dhinaca kubadda ku salaysan ayaa xulka dalka maraykanka waxa ay la ciyaari doonaan axadda midka ay soo baxdo midkood xulalka dalalka holland iyo sidoo kale xulka dalka sweden oo iyagu maanta wada dheeli doonaa islamar ahaantaasina dambamad waddanka kale doonaya in uu ka sii gudbo oo koobkana ku guulaysto dhinaca iyo afrika waxaa markaasi jira in dhowr waddan ay u sii gudbeen wareega xiga ee koobka qaaradda afrika ee ka soconaya waddanka masar iyadoo wareegga lix tobanaad hadda la gaaray maanta iyo britona aysan kulamo dhici doonin ha yeeshee kulammada ugu soo horreeyay jimcaha dhici doonaan waxaana wadammadu ay isku arki doonaan xulka waddanka morocco ayaa la dheeli doonaa xulka dalka benin uganda ayaa waxa ay la ciyaari doontaa xulka senegal halka madagaskar iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ay wada ballansan yihiin isniinta waxaa dhici doona kulan kale oo xiiso badan oo waxaa dhex mari doona xulalka dalka gana iyo tunisiya nigeria ayaa iyadoo axadda sabtida aan idhaahde soo socto waxay la ciyaari doontaa xulka dalka cameron kulankaasi nigeria cameron ayaa ah sidoo kale kulan xiiso badan waddanka martigelinaya koobkan ee waddanka masar ayaa la ciyaari doona xulka dalka koonfur africa algeria iyo gana ayaa sidoo kale wada ciyaari doona toddobada bishan julaayna ku guda jirna halka toddobada bishan sideedaad waa sideedda bisha julaayna ku guda jirna ay wada dheeli doonaan xululka dalka mali iyo ivory coast wadamadaasi waddanka kale ka adkaadaba wuxuu usii gudbi doonaa wareegga kale ee kuwata faynalaha markaas oo la filayo in faynalaha ugu dambeyntii la ciyaaro sagaaliyo tobanka bishan aynu ku guda jirno ee julaay koobkana lasoo gabagabeeyo waxyaabaha ku soo kordha natiijooyinkan waan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
waa ragaag jamaal aad buu mahadsan yahay oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinacii heesaha ayaanu mar kale jaleecaynaa heestan waxaa wadajiru qaaday maxamed aadan shamuuri iyo sitey qosol wanaag
mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye malabley naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maciin malabley naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maciin martida lama mooda waa la maqsuudiyaaye martida lama mooda waa la maqsuudiyaaye maradaa iigu duube ila maamul cashaqa maradaa iigu duube ila maamul cashaqa cashaqa maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw
heestaasi waxaay gabagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya idaacaddan jamaal axmed ismaan iyo wasaare cidla nuur tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
Ooy, maryooleyla tahe, mukulaan agoon iyo maskiin meel aan leheen. Maqaan weyn inaan ku geeyaan, kuula maagane, kuula maagane, ismacna iska dhaaf. Maqaan weyn inaan ku geeyaan, kuula maagane, kuula maagane, ismacna iska dhaaf. masugooy meer aan leheen mininkeed ka roortooy masugooy meer aan leheen mininkeed gubayso maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye maslaxadeeda moogaa tahay maayaqaadaye qaadaye maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw